haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii elayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
maskaxda kombiyuutarada ku shaqaysa iyo caqliga macmalka ah ee e i loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka waa farsamo mashiinnada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee caqliga bani'aadamku u fakaro cabdalla macali maxamuud waa maamulaha macadka barashada culuumta kombiyuutarada ee global net ee magaalada london waxaa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa a i loo yaqaan a i waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey sida caadiga ilahi bani aadanka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan go-aan ay ku gaaraan wax lamidana ma lahan laakiin hase yeeshee bani aadanka ayaa wuxuu isku dayay dhowanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaano a i in howlaha qaar ay qabtaan in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama a i ma aha wax hadda un bilowday mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayey in la adeegsan karo garaad aan kan bani aadamka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhexaysay kun sagaal boqol kontonkii ilaa kun sagaal boqol lix iyo kontonkii shir ka dhacay magaalada minisk ee caasimadii belarus tusaale ahaan shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka kombiyuutarada lagu arko uurku jirta u kala turjumidda luuqado kala duwan iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bani'aadamka oo keliya doctor cabdalla ayaan weydiiyey tusaalooyinka a i ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambaysa soo kordhayey marka aad daawataan barnaamij oo kale ama ha noqdo v o a ama ha noqdo youtube waxaa laga yaabaa in youtube-ka uu kuu sheego ama barnaamijyada ay kuu sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mawduuca isaga ah haddaba su-aasha waxay tahay yaa go-aaminaya videoska lagu tusayo dabcan waxaa go-aaminaya waa a i kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waa naro a i waa a i loo sameeyey si gooni ah inuu hawsha keliya uu qabto annada tusaale haddaan isiiyo markaad tagtaan amazon oo kale ama websaydyada waxaa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama aad garataan waxaa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysid haddaba waxayaa meesha ku aadiya oo dhiga dabcan waxaa dhiga waa a i data of a i waxaa loo yaqaana waa naro a i waxaa loo sameeya shaqadaa keliya inuu qabto tusaalaha saddexaad oo dadku ay aada u fahmayaan waxay tahay facebook markaa isticmaashaan facebook waxaa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka ah heblaay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiibma ka dhiganaysa haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay macnaha gadaal waxaa ka shaqeynaya waa algorithm waa a i oo waxaasoo dhan intuu isku aadaadiyo ee kuusoo fududeynaya kuusoo sahnaya so hadda waxaa soo baxay a i intaa aada uga xoog badan oo shaqooyin intaa ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama cabsi badan ay abuurto waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwo maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxaa iman kara mustaqbalka waxaana cabsidaa muujiyey qaar ka mid a shirikadihii farsamada ee a i adeegsanayey waa kan cabdalla mar kale dhowaan waxaa warqad saxiixay saddex boqol iyo konton aqoon-yahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumtan loo yaqaano a i ma aha keliya takhasus xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan uu ka mid yahay jeffrey hinton uu ka mid yahay sam oltman oo ah open a i c o ga waama ninka maamula madaxda ka ah macnaa waxay sheegeen in a i halis uu ku yahay adduunka oo dhan oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo weli waxay tusaale usoo qaateen inay ku habboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn ee laga qabo ee a i iyo awoodda uu leeyahay marka walaaca markaan fiirino waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa xataa in adiga nala hadlaya ee macalinka ah ee ardadaada ku yaqaanaan ehelkaaga ku yaqaanaan soomaalida codkaaday garanayso badan in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro codkaagiina la dul saaro lagaa dhigo adigaoo kale oo oo laga yaabo in ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo wallahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsi qabo waxaa kamid a waxa loo yaqaan deep fake oo ah macnaha been abuur aada iyo aada u qoto dheer ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida photoshop iyo wax lamid ah hase yeeshee kan waa uu ka baaxad wan yahay waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo waxaa laga yaabaa codkaadao codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo wayna dhacda dabcan hadda wax cusub ma aha dadweyne hadda xasuusiyo dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore waddanka maraykanka oo la katinadeeyey dabcan sax ma ahayn waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey a i waxaa la daawaday madaxweyneha hadda biden oo sii dhacaya oo jilbaha dhulka sii dhiganaya dabcan sax ma ahayn waxaa laga sameeyey waa i i dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhex martay donald trump iyo iyo biden laakiin ma ahayn mid toos ah waa mid waxay ahayd lagu sameeyey a i oo muuqaalkoodii iyo codkoodii oo sidiisa aa moodo inuu yahay dabcan marka waxaa aad iyo aad iyo aad u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah maxaa been abuur ah leanna waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow macnaa waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan ka warama hadday sii socdaan shan sano ama intaa in kasii badan dabcan waxaa sii badnaanaya khatarta weyn ee ka imaan karta in muddo ahba technolojiyadda waxay saameyn weyn ku lahda xagga shaqooyinka haddii dib aanu noqono gacaankii beeraha gacaankii warshadaha iyo kacamadii ka dambeeyay dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan hase yeeshee a i ayaa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid intaa aad iyo aad uga saameyn badan shaqooyinka awal suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muraqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn hase yeeshee a i hadda waxa uu samayn doonaa dad badan oo xirfadley ah oo xirfad yaqaan oo skills haysta in shaqooyinkooda halis uu geliyo dadkaasi uu cabdulaahi sheegay in garaadka macmalka ah uu saameyn karo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah wariyaasha fanaaniinta iyo dadka codkooda ku shaqaysta waxaase jira aragti xooggan oo kale oo ku aadan inaan shax ahaan la aqbali karo shaqo uu caqli kombyuutar ama a i qabatay oo ay mararka qaarna dhici karto in loo nisbeeyo qof waxuusan isaga samayn ama kartideeda uusan lahayn doodda noocana ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawirqaado u dhashay dalka jarmalka oo la yidhaahdo boris elderson uu ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee sony photography bishii maaj ee sanadkan boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday caqli macmal ah ama a i barnaamijyada ku shaqeeya caqligan macmalka ah waxaa ka mid ah jat g b t kaasoo qori kara sheeko sida uu v o eda u sheegay cilmibaare arrimaha a i isku howlay oo la yidhaahdo jonathan may kana tirsan jaamacadda southern california ee dalkan maraykanka coherent story for the most part, um, but not particularly a very interesting story. I think if I was, I mean, I'm not a, uh, an editor of fiction.
Sheeko isku xiran ayuu qori karaa, laakiin ma aha sheeko xiise gaara leh. Anigu ma ihi tafaftire laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga caqligan macmalka ah ma daabici lahayn wariyaasha oo keliya ma aha ee jad g b t waxay dhibaato ku haysaa hay-adaha waxbarashada taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududaynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan john indavula oo ka tirsan jaamacadda teknolojiyadda ee muranga university ee dalka kenya ayaa ka hadlaya
we can structure this assignment so that students can, can just get away with it very easily by copying and pasting work.
annagu haddaan nahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaannu fiirinno sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u dirayno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya jaad g t b u soo minguuriyaan waa inaan ka warqabnaa waxa aaladdani ay qaban karto waxaa kaloo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyagoo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabanayn
sidoo kale caqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada codkaasi aad maqasheen ma aha cod dabiici ah waa codka qof bani aadama oo kaashanaya caqliga macmalka ah mat hawking waa madaxa sharikadda welsad labs oo codaysa filimada xayeysiinta iyo muuqaalada tababarada waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codayn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan
waxaannu soo qaadannaa macluumaad yar amaba codod dhab ah kadib ayaannu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya sidaa ayaa markaa waxaa ku soo baxaya cod qurux badan maadaama farsamadan ay meelo cusub saamayso ayaa dadka ku shaqaysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arrintan u saamayn karto waatan gabi fernandes oo shirikaddan welsad labs u matasha codadka
inta bini aadam xudun u yahay shaqadan waxa asalka ah ee la qurqurxinayaa ay yihiin shaqo bini aadam walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo bashiir dhoorre oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta madaxna ka ah shirkad la talinta arrimahan ka shaqaysa oo la yidhaahdo black ol cybers oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa qaba in a i ay saamayn togan iyo mid tabanba leedahay gaar ahaan saamaynta ay soomaalida ku yeelan karto waxaan aaminsanahay in saamaynteeda positiveka ah ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negativeka ah laakiin marka soomaaliya la eego maadaama waddankeenu uusan dhanka technolojiyadda uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin waxaa adkaan doontaa sidii soomaalidu ay uga faa'iidaysan lahayd waddamadan kale ee horumaray heer sare ka gaaray technolojiyadda dhan kasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyey caafimaadka waxbarashada iskuullada transportationka iyo meel kastaba systemka dowladda businesska ecommerciga dhan kasto waa waddan digitalah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligencega si fiican uga faa'iido lakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta nagu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negativeka ah oo inaan u isticmaalno social media iyo waxyaabaha la xiriira marka khatarta ugu weyn ee soomaalida kusoo food leh waa dhankaas maadaama shuruuc badan aysan soomaaliya ka jirin oo la dagaala sumcadilka iyo misinformationka kasoo qofka maxaa la dhahaa ka celinaya inuusan soomaaliya ka jirin darteed khatartu dhankaas soomaliya ugu imaanaysa midda kale oo ayadana khatar kala waxawaaye waxyaalaha loo yaqaano scaminka oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fega uu sameeyo kabacdina uu qof ku target gareeyo soomaaliya maalmahan wuxuu kusoo kordhaya social engineering attackska wax loo yaqaano oo in uu qof iska dhigo qof kale midda kale oo ayadana khatarta waxawaaye waxay fududeynaysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineeringka haddaa ka hadlayna inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina uu ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan combaniyaal ama dad personala inuu credentialkooda ama basswordkooda inuu target gareeyo oo hadda aaday u fududaha inuu qof website oo fishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa cybersecurity inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkiina ay linkaas ku dhuftaan kabacdina qofkii basswordka iyo usernameki oo qofka saas ku helo intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay soo shaacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombyuutarada ku shaqeeya iyo saamaynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka barnaamijkan ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colal xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanada